salaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu aleh wasalam aniga dalnima igu sinta maahine nin cilmigana ma ihi nin aqli badanna ma ihi nin caanana ma ihi laakiin ilaa lixdankiian dalkan joogay waxaa iga hadal sii haya maanta saan u daadsannahay iyo sidaan nahay iyo qudus midda maanta ka socota iyo wax taryeeradaanya iyo meeshaan uga jiri lahayn iyo sida noo gafsiiyey oon u gabnay kaalintaani oo anaka naftaaya midba mid ka horreeya caayaayo ou ka horreeyey ka sii daraaya kii ka dambeeyey maxamed siyaad barre wuxuu caayayay dowlado caadacadde oo ka horraysay iyo cabdirashiid maxamed siyaad barre waxaa caayayay jabhadii ka dambeeyey u s c waxaa caayaya kabacdi dowlada kumeelgaarkahay shariif iyo xasan sheekh iyo wax iska sheegayay farmaajo iyo khayro hadda yimid meesha kasii hoosay joogaan anaka shici masaakiina oon garadna lahayn ka cidna lahayn waxaanba aaminsanaaba haddii nimankaasumaba xumaalahay badaan shici fiicannaha oon shici fiican ahayn oo kii ganacsatayo kii culummo sheegaayo kii oda dhaqmeed sheegaayo beriga ay dantaoosa u aqaanin wakhtiguna waa dhow yahay aniga lixdan sano aan beledkan joogay waxna igama qarsana waa ogahay difootooyinkaan leenahay middan haysano waan gara karaa waxaa iga walaacinaya anugu hadda adduunya muraad ka maliya beriga kabacdi laakiin maha ciribtaan ku dambay doonto iyo sida beriga la taagan yahay iyo meeshaan ka nimid iyo sidaan isu harfayno anunka oon dhexdaan isu diidayno wax la yaable waxaa ah in lix madaxweyne soomaaliya ay ka taliso lixdan etoobiya looga yeelaya waa wax la nasiib dara ah waxaa la yaab leh guddiga xuduudaynta in la yidhaha afgooye iyo axmar intuu dhexda xuduud laga sameeyo waa tii ugu dambaysay laakiin ilaahayow bari ana waa ka ahay aduguna way og tahay dadkanna wadaniyana male islaamkaay sheeganayaan waa beentood ilaahay waxaan ka baryaa waa u ducayahaya inuu soo hanuuniyo ou dad sharaf la waa yihiin dhul qaymalana waa joogaan ee ilaahay tuso oo iyaku isxariifka iyo isqaqabsiga iyo qabiilka qurunka ay u duraan ee dhaafaan waa u ducayahaa maaldhaweed waxaan dhegaystay xasan daahiroo dhahaya waa u ducayahaa dadaa waxaa dhahaya waa xiran yahay usaa sawra inuu soo deeyay xasan daahir nimaan aqaanoo dhallinyariisa isagoo sarkaal aan bartay waaye wuxuuna ku dhegan yahay diinta islaamka waa xagjir aniga kula hadlaya xagjiraan ahay xagjir wax u dhexeeyana ma jiraan amba tanaan ma aado amba islaam ha aado wax xagjir u dhexeeyaaba aaba iska yarba waxay yihiin baa iska yarba xagjir amba islaam amba gaala wax u dhexeeyaaba iska yarba wax ka soo qaad ma leh oo ilaahay waxuu noo sheegay lama lama lama lama daaraduu noo sheego adduunya aakhiraha waxuu noo sheegay laba daaradoo oo oo jinnayo naara ilaahay wax kale nooma sheegin waxaas waxu u dhexeen waa been waxay sheegayaan nimankaan nahaya maalin gaalada ahuna heesta haddaan laga xoroobin waxay idiin sheegayan inku baari qabowjaana waa beentood beriga adaa joogta ninka la yidhaahdo farmaajow waxaa la rabaa inaad kitaabkaas ilaahay nagu xukunto ood beriga tiraan lagu qabato ood noogu qabato gacanta oon kuugu ducayno haddaadan taas yeelina weligaa weligaa waxaad gaaraysa male kee kaa dambeyn waa kaasii liidaa adna beriga waa ka liidataa waxaan rabnaa kitaabkaas ilahay inaad ugu wado shabaab haddii la arko iyo qaraxna beriga shabaab iyo qarax haddii la arkana haddii la arko haddaad tiraa diintayn waa islaamka idaana isku dhaqayna haddaad tiraa qarax dambo iyo shabaab la arki maaha laakiin maaad ka socotiin iyo maad udhex kaanacaysiin iyo waxaad ka hadlaysiin waan naqaanaa yahuuduna beriga shan boqoloo sano ka hore waa u heliyeen beriga asay meel afartan siyadi la aasaasay beriga leeyihin caasimada ka dhigeen yukaana afartan siyadi la aasaasaba dadka weligood jeri jara weligood jeri jaray oo qudus ku dhashara waa joogaan waa nasiib darro waxaad sheeganaysiin oo islaamka waxaad sheeganaysiin nimankaad raacaysiinna waa ku khasaarteen anakana waana khasaariseen anaka shicibna waa khasaarnay waxaana leeyihin shicibkaana raaco saa idinku raacnaa idinkuna ma dar yeeshiin ununkuna ma idin addeecno ma saasaan dadkaan ku baaba'a marka inaan adduunya jecelna igama aha aniga farmaajow haddii lagu ninka idin yimaad amba beeshiis wax ii sheego amba dana kuu sheegaa maha nin islaamka kaala hadlaaya oo danaha guud kaala hadlaaya ma jiro waxaad leedihin musuqmaasuoon la dagaalayna musuqmaasuaa kula dagaalaysa kaasaa lagula dagaali karaa musuqmaasuq kaasaa lagula dagaali kara wax kale lagula dagaali karo musuqmaasuqa waa xoolaha dadkoo la cuno xoolaha masaakiintoo la cuno aniga beri waxaan lehay iga qaada waxaan xoola leeyahay oo adduunka igu yaal iga qaadee kaala islaamka ku dhisa oo ilaahay ku nasiib yeesha ilaahay ku soo hanuunsho anugu idinma hanuuni karo manaadi ku hanuunayna laga hor wareega ilaahay kuwa jecel yaha keeno ilaahu kuwa jecel yahay inkuna ilaahay jecel hor ilaahay ha keeno ununkuna waa xunnahay waa is ognahay ee sidaan isu dhaama qudus midda ka dhacaysa waa u jeedeen beriga anaka midaan haysa waa u jeedeen waa nagula diriraa gaalaadna goosaartanna booboobaysa beriga war walle wax dhiigla idinkuma jiraan oo wax dan war shicibkaanoo waa shicib xumaa tihiin ee dhagxan ii soo qaatiin yulu sababta la dhaca naftooda la dhaca hoog iyoka noogama horraynana la dhaca iyo dhagxa soo qaadatiin ku garaaca wax kale haddaada weydiin haddii kale diintan ikraah ma ahan ee ninka gaalnimo raba ina ka baxo meel gaalana dejiya anunku waa idinku dhex dhimanay wixii islaamka raba waa idinku dhex dhinteen waa shiban yihiin waa masaakiin hadli maayaan anugu sagaashan sana jira haddii wax kama rabo idile haddaad rabtiin haddeer ilaahayaan shahaada ka rabaa idinka idinkama raba wax wiilan dhalana geysa maa waxaan wax ku farxaya ma ihi ilaahay ka cabsada sidaan isu dhaama waxaad kudnay dexaysiin waa kitaabkaas ilaahay kitaabkaas lagu hogaamiya ninka dowladnimo rabo anugu gaal qof dhihi ma karo gaalnimo beriga ma sahlana gaalnimo laakiin waxaad sheeganaysiin waa isla adigu shabaabu raacsan iska dha haddaad rabtiin anigu diintaas ilaahay raacsana shabaabna wax ku qaldayaha waa ogahay waana ka sheegaa qof qof muslima inay disho oo loo baneeyana ma jirto laakiin jadday ku jiraan ay oy oy oy rabaadka kula jiraan ay ku ammaanan yihiin idinkana ciidan hadiin dhaqdaan idinna kitaabkaas ilaahay nagu wada wax kana waxa lagu heli maa hana daalina lix madaxweyneoo dalkan u taliysana naqamayso naqamayso dawlad ha ku ajarmina farmaajo madaxweyne ku ogeynaya lix madaxweyne oo etoobiya laga wacaya intaad u socotaa intaad kuwa idin kugu maayo waadahan kuu sheegi maayo runta ee dantooday kuu sheegaan ee ilaahay ka cabso anakana hana dembaajina idinkuna ha ku baaba'ina meesha waxaan waa adduunya aad joogtiin waxaad leedihiin laba kun iyo iyo labaatankaa doorasho cod qofa la gaala yaa idiin sheegay inaad gaaraysiin iyana yeeli kartiin farmaasho waxaad lehed musuqmaasuola dagaala jiadka in laga xirateen cadcaddaay oo qaadira laamig lagu laasho waayo berig oo san raba nagala yeelaa berig gurigaan u naqdaa iyan kasoo naqanay jabeled kasoo naqana guriguu naqanaa jid caddan marna male jid laami hoo marna male war isaan iska dhaafa war shicibia waxaa tihiin waxaana idinka roomba soomaalilay soomaalilan leedihiin afar maalmooday naga horreeyeen dowladnimada waa ogaha aniga dowla xurnimo soog il oo lixdankii la qaatay xurnimo ma ahayn waxaas ma xurnimo qaada kana qaada lahayn xurnimo isku sheegi iyo ka afar maalmood naga horreeyey waa noo yimideen hadda ikaa naganana matroon midnimana muujiya wabilaahi tawfiiq anigu wax kalena sheegi ma karo xaaji abukar waxaad tidhi aniga iyo xasan daahir aweys waxaan nahay laba xag jir marka waana xilan yahay xasan daahir sidaan ognahay wax xiriir ah ma leedihiin oo ama ma wada hadashaan mar haddii aad tiri muddo horaan isbarannay isagoo dhallinyaro ah xiriir ma leedihiin xiriir waa leenahay waana soo siyaartaa waana soo siyaaraa haddii ilaah kuuri waxaana ku talina xasan daahir in layska dayeeyo xasan daahir shabaab xataa ma raacsana qaarkood magta waa laysu qaba karaa idinka shabab haddaad dadgaashiin waa in daafatana malmu'miniina iqtatalo inaad dirirtiin xataa diinta diintu waa sheegi laakiin inaad gaal weli ka dhigatiin sheegi maya diintu diintu inaad gaal weli ka dhigatiin noo tali ciidan noo tababar adaa walaalkeeya adaad tiran meelaad ka helaysin male ha ku ajarmina waa idiin sheegaa waa idinla talaa anu kursigiinna ma rabo nin kagama rabo qaraabadayda uma rabo ilaahay ka baqa xasan daahir waa nimaan aqaan isagoo sarkaala aan bartay oo dhallinyaraa haddana waa aqaan xariirna waa leh waxaan idinku tala xasan inaad iska daysiin xasan waa yaa talad ha siinaysaa markii aad siinaysa maanta farmaajo iyo dowladanta aan siyaa waayahay maxaad markaad kulantaan labadiinnu ka sheekaysataan oo gaar ah adiga iyo sheekh xasan daahir wax kama sha- waa soo siyaaranaa waa soo siyaartaa waa gartay waana soo salaamay hadalkaagani aad uu adag yahay maanta waxaad tihi haddii la rabo hala idilo hadalkaygu maadka hala idilo haddii la rabo maxaad ula maxaad ula yaa jeedaa idili kara wax idili kara ma jiraan maxaad ula jeedaa laakiin inaan jahiid ku dhintaan raba oo yaad rabtaa inay ku dilaan oo aad shee- ee, shahaadadaas ka qaadato waxaan rabaa ilaahay qofta igu soo rabo
waxay doonto ahaato waxay doontaa haye maraykan iyo yuhuud iyo Maraykan.
qolad afka ku dhufatay maraykan كعب سمانة كنت كفر تبرت لهاي هي.
مريكا إنك أنا مولان لا أصول مولان مال هي.
مريكا كعب سمانة ما يقعوا كليا وي.
إذا كان وين يصير مريكا haye اه idinka idaacada joogtiin naftiin Hee.
waa la soo boodaysin ase sheegaysin marayka boonboonaysin Haye.
islaamka waxa uu yar boonboonimaysin Way.
war ilaahay ka baqsa in naftiin Haye.
oo qofta idin timaado cay cay wadata ama qof caayaysa ka qaadaysiin qofta ka sheegaysan ka gambaysiin hadda adiga geesi ma iga qabta waa iga waa iga wada baqan kulligood haye raadiyaasha inuu yar iga wada caba- cabsadeen kulligood haye aniga kursigaas ku fadhana bar cabsa maysid ma cabsa xaan ka cabsa Haye.
cabsa ilaaha Waa gar- tii tii ilaahayaan aan la imaan waaya si fiican haye ya lixdanka sano ee aad sheegtay inaad muqdisho joogtay adigu kitaabka qur-aanka aad kor u hayso ee, maxaad ku soo kordhisay in ee, lagu dhaqmo ama ee, uusan halkiisa oolin maxaad ku soo kordhisay
qalbiga waa ka jeclay anugu qalbiga kaliyaan haye maxaad ku soo kordhisay oo tallaabo ficil ah aa, ama in lagu dhaqmo lagu dhaqmo oo Wixii dhaqaajiyo maxkamad taageerayoo dham cali dheere u horeeyey maxkamadda shaacala dheere waa taageeray Haye.
waa la kala daadsay haye tii lixda biloodan taageeray haye jantayn fareesaa tiri nabadda xamar taal ma rabno Haye.
midna biriga lagu jaray rabtaa Haye.
waana la og yahay haye ya jantayn fareesaa tiri lixdii biloodna maamul iyo lacaguma aalin laakiin nabadaa timid waaye nabadiina waa la waayey Waay.
haddana beriga maxamed dadaa lagu dilaa maalin kasta Haye.
jidadka waa nagu xiran yihin nabad haysan maxay tahay Waay.
midaanay rabtaa iyadu horay u marayni ku leedahay Haye.
waa ubaar qabooje haye dadka waa duqayhaa maraykan yimida dayaarad maraykan aad duqaysa beeriyaa la duqayhaa waa laga soo baxshay beeriyaa laga soo baxshay xaawo cabdiye inta kale xal afgooy yaalyaaliya dadkii dadkii waa cadow waaya cadawii waa cadow horta bandhigaysa ilaah banoo sheeg aayadda qoran dhigay saas ma abukarjiisaa yidhi muse ilaahay yidhi casharow yah saas ma abukarjiisaa yidhi muse ilaahay yidhi waa ilaahay baa yidhi abukarjiiska adigu waa- waa isu taqaan marka anaa isu aqaan haye abukarjiisaa isu aqaan abukar cumar cadaanso ma ahayn Ay, magaca abukarjiisaa la yidhi haye maxaad ku dooratay dadku ee, iimaha ku yimaada inta badan ma jecla in loogu yeere may tabardaradii ilaahay ku mahadina ilaahay baa ina xalis khayraadaan leenahay waas jecelnahay waxa waasa siinaa nimankaana kala dhex gala
xaaji ee, aad baad u mahadsan tahay ee, taladaada guud ee u dambaysa iga gaarsiiye Ta- talada guud ee u dambaysa ee dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya ama ku dhegaysanaya aad siinayso maxay tahay
talada guud oon la sheegaayo waa kaas ilaahayaa sheegay aniga maahan waana ku najaxaysiin waana ku midoobaysiin waana isku jeclaysiin deeqadana waa isa siihaysiin halkaan yaqaniya naga qaada ee kiifa qoyla siiya ee naga dhaafa waxaan nimankaana naga reeba Ma- waa la macaamiloha nimankan adduunyadooda waa kula macaamilohaynaa adduunyadooda kula ma- macaamilohaynaa aakhiradayn nooga reeba nooga reeba aakhiradaanya adduunyadooda waa kula macaamilo gaada laakiin wax noogu dirina talaha noogu dirina laguna gaar dhiga nimayahu mas-uuliyiinta waydin ducaynaa allah idin hanuunsho kuwa mooryaantaana allah hanuunsho haddii ilaahay kuu roon yahay oo is- isbaarada u taal roobkiyaa naga maqan taladayaa naga maqan waa isnacnay kitaabkaas ilaahay ha la qaato shicib yahu anigu beriga adduunya waa ka tegay ee jiilka naga dambeeya ha baabi'ina ilaahay ka bacaq ilaahay u naqda ila isjeclaada xoola isa siiya halkaan taagdan aan taageerno kaanya qaniga iyo xoolihiis waxaan hoogga nahay waxaa ugu horeeya waxaa ugu horeeya ninkii amba siyaasiya amba ganacsataa amba xooleysta ilmeysi waxuu ku beelaa ingiriis iyo iyo maraykanka dhexdooda iyo kenya halkii fuqaraha ilmaha looga tegay inay la cunaan waxaa u diida oy la jiraan oy la oo las jeclaado oo lasu wa laa ilaaha ila allah muxamad rasuul ilaahu naga qaad rabbiyo ilaahu na hanuun rabbiyo ilaahu qalbigaa isudo ilaahu talayi toofiqadhe ilaahay way ogtahay addoonkaagiyana caasigaha ilaahay murux masigo oo qabiil weliga qalbiga igama geli ilaahay way ogtahay ilaahay diinkaagan jecelahay ilaahay nagu hanuuni ilaahay ummad soomaalida warkayga beriga rum uga dhig ilaahay isku jeclaysii ilaahu qowlkayga u wanaaji beriga ilaahay way ogtahay ilaahay wax adiga kaa sokeeya wax weydiisa maa ilaah wax kula wadaaji maa ilaah wax kula wadaaji maa ilaahayo qalbiga mus- mu'miniinta waa maqlaysiin qudsi dadka dhacaysa beriga unukaa kala daadsan unukan beriga waa haddaan wada jirna beriga waa gurma lahayn waana u gurmaynaa halkii naga nool diintaana ilaahay aswaa ilaashaaya ee ha ku dulloomina war isu imaada war ilaahay u naqda war ninkay u qoran tahayo war ninka la- ilaah lagaama xiga ninka boqolka sano wax samayhaya oo labaatanka sano waxa samayhaya oo isbaale u taale u ilaahay lagama xigo fidnana lagama aamin ah ee ilahuna fidnay ilaahuna dadkan soo hanuuni ilaahu rabbiyo waxa wax u qab adaa khayrku agtaada yahay ilaahu adduunye aakhire adigaa leh
waa mahadsan tahay xaaji abuukar cumar caddaan oo si guud uga hadlayay xaaladaha dalku uu maanta ku sugan yahay xaaji waa mahadsan tahay